بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين درسي شناد أيو نقول يا درسي oo aynu wadnay sharxii usulu talaata waxaynu ugu dambeysay anwaacu lcibaada inaynu tirinay inaynu niri islaamnimada iyo iimaanka iyo ixsaanka fasalka soo socda alaslu thani baynu ku sharaxaynaa laakiin dhowr iyo tobankan kale oo inoo tiriyey shiikhu ayaynu sharaxaynaa wuxuu inooga bilaabay shiikhu raximah llahu tacaala wa minhu ducaa ducadii ayuu inooga bilaabay baryadii waxa uu yidhi marka waynu sheegnay kulligood laakiin daliisha ayaynu hadda bilaabaynaa mid walba daliisheeda ayuu inoo keenaya qaala waxa uu yidhi sheikhu raximah llahu tacaala wa fi lxadiidi xadiid waxaa ku sugnaaday adducaau ducadi mukhu lcibaada mukhu waa dhuuxa macnaha ducadu waa cibaadada waxyaalaha ugu wanaagsan xadiidkaas lafdiga noocaasa mukhu lcibaada waa daciif oo imaamu tirmidi yaa warinayo waa daciifiye culammadu sida sheekh albani iyo keyrkiiba xataa imaamu tirmidi waxa uu yihi waa gariib min hada alwajhi ay daciif wuxuu saxiix ku yahay marka oo waxa weeye abu dawuud iyo keyrkiiba ay warinayaan adducaau huwa alcibaada oo meesha mukhiga ah huwa laga dhigo adducaau ducadii huwa alcibaada cibaado wey taas ayuu saxiix ku yahay imaam abu dawuud yaa warinaya xadiidkaasna waa saxiix sida sheekh albani raximah llahu tacaala ku saxiixinayo sunan abi dawuud iyo saxiix iljaamic sagiiri qaala sheiku wuxuu yihi marka wadaliilu qowluhu tacaala daliil waxa usii ah sidoo kale allah waxa uu yidhi waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum wa qaala rabbukum rabbigiin wuxuu yidhi adcuunii ibarya astajib lakum naydaajibe ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiliin kuwa iskala weynaanaya baryadayda cibaadadii cibaadatii ay barya baryadayda iskala weynaanaya sayadkhuluuna jahannama daakhiliin jahannaba ayay gelaya haddaba halkan wuxuu bilaabay shiikhu inuu mid walba saddex iyo tobankii masala aynu sheegno anwaacu lcibaada oo minhu ducaa uu ka bilaabay ayuu waxau inoo bilaabayaa mid walba daliisheedii inuu inoo keeno marka ko wuxuu inoo keenay inay tahay ducadu min alcibaada adducaau huwa alcibaada xadiidkaas ayaa u daliila sidoo kale aayaddaa u daliila wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum amar ilaahay uu ina amray weeye adcuunii aniga ibarya astajib lakum an ida ajiibe ibarya ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahanama daakhili haddaba aayaddaani sheekh utaymin wuxuu yihi aayaddaani waxay waxay keenaysaa cala ana adducaa min alcibaada ducadu inay cibaado tahay walowlaa dalika ma saxa haddaynan cibaado ahayn saxiix ma noqoteen in la yidhaahdo ina aladiina yastakbiruun kuwa iskala weynaanaya leanna haddayna cibaado ahayn laguma canaanteen bal waxa weeye waa cibaado sidaa daraaddeed faman dacaa gayra allahi subxaana wa tacaala qofki ilaahay waxaan ahayn barya oo ka barya shay-un laa yaqdiru calayhi ila allah waxaan ilaah mooye wax kale awoodin qofkii ka barya qofkaasi waxa uu noqonayaa buu yihi sheekh cuthaymiin fa huwa mushrikun kafir gaal buu noqonaya qofka sababtu waxa weeye waxaan ilaahay maaha cid kale awoodin awlaad caafimaad inaad qof makhluuqa ka baridid waxa weeye waa khatar wey waa khatar qofku wuxuu haystaa laga baryi karaa cuntaysii uu haysto lacagisii wax la mid a laakiin caafimaad isii ama awlaad baan rabaa oo waxa weeye waxaas oo dhan waa min alcibaada cibaadadaasna ilahay baa iska leh in cid kale loo leexiyana lama ogol cibaadaduna laba nooc bay uqaybsantaa sideedaba waxa wey ducadu ducadaan ka wadaa cibaadada maa ducada ana ducaaa nawcaan ducaau mas'ala wa ducaau cibaada duco waa duco cibaado ahoo waa waxyaalaha ilahay lagu caabudayo oo waxa weeye allah baryada la baryayo iyo du cibaadada la samaynayo kulli waa ducaau lcibaada oo salaada markaad tukanayso salaada laftigeeda ducaa la yihahdaa marka taasi ducaau lcibaada la yihahda ama ducaau lmas'ala ducaau lmas'ala waxaa la yihahdaa markaad ilaahay wax weydiisanayso marka waxaan cid kale alla maaha cid kale awoodin inaad cid kale weydiisatid lama ogola marka tan shirkiga noqonaysa oo khatarta keenaysa waa mas'alada haddaad wax ka dalabsid cidaan ilaahay ahayn oo waxa aad ka dalbaysid ay noqoto waxaan ilaahay mooye cid kale awoodin sida caafimaad awlaad wax la mida wixii maaragtay la mida oo dhan oon ilaahay mooye cid kale awoodin haddaad ka baridid qof kale waxay noqonaysaa shirki haddaad marka labadaba iskala weynaato oo tiraahid anugu ilaahayna baryi mayo oo waxa weeye maaragtay ma baryaya ilaahayna taasina waxay noqonaysaa gaalnimay keenaysaa kufri aad ku dhacaysaa oo waxa in aladiina yastakbiruuna can cibaadati ayaad ku dhacaysa haddaba khulaasada waxa weeye ducadu waa cibaado labadaan aynu uqaybsantaa imaa inay noqoto ducaau lcibaada waducaau lmas'ala salaada aynu tukanayno kulli waa cibaado weeye waana duco ilahay baynu baryaynaa adkaarta kulli waa cibaado taa cidaan ilaahay ahayn lamama siiyo oo qof muslima taas qofaan ilaahayn ma siiyo laakiin midda lagu khaldamo waa baryada awliyada la baryayo loo dhawaaqanayo ama markaa meyd ha noqdo ama ha noolaado waxaasoo dhan ma banaana ilaahay unbaa loo dhawaaqan karaa oo la baryi karaa taasi waa midda koowaad waa ducadii waxa yihi daliil lkhawf khawf baa ku xiga leannu sheikhu wuxuu naga soo bilaaba minhu ducaa walkhawf ayuuna yidhi khawfkaa ku xiga qawluhu tacaala baa u daliila falaa takaafuuhum wakaafuun in kuntum muuminiin falaa takaafuuhum gaaladii ha ka cabsanin wakaafuuni aniga iga cabsada in kuntum mu'miniin haddaa mu'miniintihiin khawfku asalkiisu waxa weeye waa in cabsi qofka ay gasho oo wixii uu ka baqo baqdin inay ku jirto ayaa khawf la yidhaahdaa inuu baqdin gasho qofkaan oo uu ka baqo uxoon ama ilaahay ka cabsado ama dad kale ka cabsado ama noocay doontaba ha noqotee anwaac buu uqaybsamaa marka saddex nooc buu uqaybsamaa mid waa cibaado mid horta waxa ugu horeeya waa abiici wey waa kan abiiciga oo khawfka caadiga qofku inuu bahallada ka cabsado baabuur soo ordayaa ka baqaysid libaaxii laga baqayo qof waxa weeye qori iyo balaayabasa laga cabsanayo dhibaato kugu soo socda nabiyullaahi muuse calayhi salaam markuu madiinadii uu soo galay oo dilay ninkii qibdiga ahaa fa asbaxa fi lmadiinati khaa'ifan yataraqab buu yidhi ilaahay waxau magaaladii kuwaa berisay isagoo baqayo oo dhuumanayo isqarinaya khawfka noocaasa marka waxaa la yidhahdaa abiici waa abuuris weeye cid lagu canaananaayo iyo cid lagu qabsanaayana ma jirto wey haddii laakiin khawfka dabiicigaa aad wax waajiba uga tegtid ama wax xaaraam aad samaysid baqdin aad ka baqaysid qofka hadda markaa waxau noqonayaa macsiya oo waxa weeye xaaraan baad ku dhacaysa lama ogola marka inaad uga cabsida ilaahay bay yidhi falaa takhaafuuhum wakhaafuuni macnaha jihaadkii in looga baqa gaalada awgeed oo looga tago cabsi waxa ilaahay kugu waajibiyey inaad uga tegtid qof ah ka cabsanaysid fa haadaa muxaram markaa xaaraan buu noqonaya midka labaad waxa weeye waa alkhawfu alcibaada waa midka cibaadada ah waa inaad allah subxaana wa tacaala ka cabsatid meel walba aad joogtid fi siri waalcalan si walba aad ilaahay uga cabsatid kaas haddaad marka cid kale u leexisid shirki buu noqonaya oo aad awliyada uga baqdid sida aada ilaahay uga cabsanaysa aad leedaha waa ii jeedaa waa imaqlayaa shirki baa noqonayaa waana khatar marka midka saddexaadna waxa weeye waa khawfu sir waa midka sirta aada waxa weeye qalbiga geshanaysid oo waxa weeye maaragtay dad baa wuxuu ku leeyahay awliyadii oo maqan buu ka cabsanay masalan saaxibu lqabri buu ka cabsanay war qofkan kulemaba joogay maxaad uga cabsanaysaa mar hore dhintay maya maya buu kuleeyahay waxa weeye waa imaqlayaayo waxa weeye dhibaato ii geysanay taasoo kale waa shirki weeye waa khatar wey marka midi waa cibaado in ilaahay waxaan ahayn loo leexiyo lama ogola khowfka sirigana ilaahay baa iska lehe cid kale in la siiya lama ogola ama weli ha noqdo ama mid qabri ku jira ha noqdo ama mid nool ha noqdee cid kale leannahu qofkan siriga uga cabsanaya laabudda wuxuu aaminsan yahay inuu ninkaani awood leeyahay oo wax qaban karo arrintaasina waa khatar haddaba saddexdaas uu qaybsamaa khowfku kan dabiicigaa lagugu canaananayo kan cibaadadaana ilaahay baa iska leh kan siriga ana ilaahay baad u daynaysaa oo waxa weeye kama cabsanaysid cid kale waxba kuma geysan karaan wa daliilu raja waa midii saddexaad waa rajaaga wey rajuhu waa damaca damac inuu kaa hayo waxa weeye ilaahay agti wanaagga yaalla jannada iyo dembi dhaafka iyo inaad raadinaysid adigoo asbaabtii la imaanaya ayaa rajo la yidhahda ilahay waxa uu yidhi oo u daliila faman kana yarjuu liqaءa rabbih falyacmal camala saalixa walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada faman ruuxii kaana ahaada yarjuu rajaynaya liqaءa rabbihi la kulanka ilahay maalinta qiyaame falyacmal camalan saalixa camal saalix ha sameeyo camalka saalixana laba shardi ilaa laga helo saalix ma noqdo waynu soo marnay inuu noqdo ikhlaasan lilah iyo uu noqdo mutaabacatan lirasuuli اllahi salى اllahu alay slam walaa yushrik bicibaadati rabbi axadan yuunan cibaadada ilaahay u samaynaayo shirki cidna la wadaajinin oo ilaahay keligii ha u sameeyo rajaagu marka waa damac inaad damacdid oo quuldarraynaysid ood jeceshahay in allah subxaanaه wa tacaala wanaagga agtiisa yaalla jannada iyo dembi dhaafka inaad heshid walaa yakunu ila lilah caza wajal wasarfuhu shirkun wasarfuhu ligayr illahi shirk inaad cid kale u leexisidna waa shirki dembi dhaaf ilaahay baad ka rajaynaysaa cid kale lagama rajayn karo janno inuu ku geeyo ilaahay baa laga rajaynayaa cid kalena lagama rajayn karo haddaad cid kale ka rajaysid oo tiraahdo weli fulaan baa aniga wax ii qabanaya oo janno i geynaya sida maaragtay nasaaradu ay aaminsan yihiin nabiyullaahi ciisa baa jannadana geynaya taa lama ogola waa shirki haddaba culummadu waxay ka hadlaan rajaha iyo khawfka ayay waxa weeye ka hadlaan waxa weeye maaragtay sida loo kala horumarinayo laakiin markaynu khashyada iyo sharaxayno ayaynu ku keenaynaa insha allah tabaraka watacala isku khulaasaynayna rajaha iyo khawfka iyo sida loo kala horumarinayo waxa uu yidhi marka sheikhu raximah allahu tacaala masalada afraad wa daliilu tawakul daliilkii tawakulka oo waatuina yidhi wa minhu adducaa walkhawf walraja waltawakul waa tawakulkii marka atawakul waa kala saarasho wey ilahay waxuu yidhi wa cala allahi fatawakkaluu in kuntum muuminiin ilaahay kala saarsada haddaa muuminiin tihiin iyo ictimaada ilaahay waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuh ilaahayna qofkii tala saarsada waa ku filan yahay oo waxa weeye allah subxana wa tacala waa ku filan yahay qofkii tala saarsada tawakul waxaa la yidhahdaa alictimaadu al halkan waxaa loo jeeda alictimaadu cala allah sideeda tawakul luuqadda waxa lagu yihahda inaad cid kale ictimaadid oo qof kale aada waxa weeye ictimaadido qofkaa maaragtay uu hawshaadii u tala saaratid haddaba marka atawakulu cala allahi waa cibaada inaad ilaahay tala saaratid waa cibaado sida marka ilaahay loo kala saaranayo oo waxa weeye loogu kalsoonaanayo oo aad wax walba ilaahay u tala saaranaysid oo cibaadada ah haddaad cid kale u leexisid shirki bay noqonaysa haddaad waxa weeye xusuulu lkhayr wa dafcu shar aada cid kale u tala saaratid oo waxa weeye aadan allah u daynin eed cid kale u leexisid shirki bay noqonaysaa sidaa daraaddeed marka amarkaas ilaahayna amray wa cala allahi fatawakkaluu in kuntum mu'miniin waa cibaado ilaahayna amray wuxuuna caddeeyey allah subxaana wa tacaala inuu addoommadiisa ku filan yahay waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbu ay kaafiihi waa ku filan yahay ina allaha baaliqu amri ilaahayna wixii uu doono waa gaaraayo cid hor istaagi ka dhamale haddaba tawakulkuna anwaac buu qaybsamaa ikhwaani fillah awalan atawakulu cala allah ilahay in la tala saarsado wa huwa min tamaami aliimaan waa iimaanka dhammaystirkiisa oo allah in loo daayo waana waajib qofka muslimkaa saaran inuu ilaahay tala saarsado labo tawakulu siri inuu qofku si siriyo qarsooniya uu u tala saarsado an yactamida calaa mayitin qof dhintay buu ictimaadaya hoos buu ka baryaya wuxuu leeyahay talada weli fulaan baanu u dhiibanay taasi waa shirki wey ilaahay inaad tala saaratid baa la rabaa cid kalena ma tala saaran kartid oo taa lama ogola athaalit midda saddexaad waxa weye atawakulu cala alghayr fii ma yatasarafu fiih waxa weye inaad qofkii u tala saaratid wax uu awoodi karo xoolahaagiibaad maanta u dhibato waxa tira iigu shaqee waa tala saarasho wey xoolahayga iigu shaqee baa tiri taasoo kale wax dhibaataa male laakiin haddaad ictimaadid qof maalan maaragtay aan wixii awoodi karin oo waxa weeye aad leedahay weli fulaan baan anigu maaragtay taladayda u dhiibtay ama sheekh fulaan baan hawsheeda u dhiibtay taas weeye midda la diidan yahay marka atawakulu cala alkayri wixii uu awoodo qofku oo maamuli karo nabiga calayhi salatu salaam maalintii xajat lwadaac hadyigiisii wuxuu u tala saarsaday caliy bna abi aalib oo yihi gawra hilibkana sadaqee gogosheedii iyo wixii saaraana reedyadiina sadaqe oo u tala saarsaday taasoo kale marka wax dhibaato a ma leh waa arrin bannaan weeye oo qofkii waa loo ogoliya laakiin midda cibaadadaas oo sirigaah taasaa la diidan yahay inaad cid kale u dhiibto ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى دليل الرغبة الرغبة وحل إرادها محبة الحصول إلى الخير إلى الشيء إلى الشيء المحبوب وحد رجال شعشها إن هذا وحد رتب أجاد رغبة والطمع وحد أدو شعشها شيء بعد شعشها شيء إن الجاد إبعد مركب ربطها وتقص عيونيسا إن الشيء هشيب od u dadaalisa taasaa raqba la yidhahda rahbana waxaa la yidhahdaa alkhawf almudmiru lilharb macnaha khawfka ay ka dhalato wixii in laga cararo naarta waad garanaysaa waana laguu sheegay cabsi baad ka qabtaa waad ka cararaysaa marka libaaxaad ka cararaysaa wax walbaad ka cararaysaa marka rahbadu waxa weeye waa khawf ay la socoto carar iyo waxa weeye ka fogaansho wixii laga fogaanayo alkhushuucna waxa weeye waa altadallul in la isku duleeyo allah subxaana wa tacaala licadamatihi weynankiisa ayaa la isku dulaynayaayoo loo khushuucaya saddexdaaba waxaa u daliila ilaahay markuu nebiyada ka soo sheekeeyey fii suurati alambiya nebiyo badan ayuu ilaahay waxa uu yidhi innahum kaanuu nebiyadaa la soo sheegay kaanuu waxay ahaayeen yusaaricuuna kuwa u degdega fi lkhayraati khayraat wayadcuunanaa wayna baryi jireen raqaban iyagoo jacayl iyo damac ay qabaan ay noo bareeyaanoo wanaagga ilaahay agti yaala ayay quuldarraynayeen oo rabeen wa rahaban waxay cabsi ka qabeen oo ka cararayeen ciqaabta ilaahay wa kaanuu lanaa khaashiciin waa ka macalshaahid wa kaanuu lanaa khaashiciin annaga ayay noo khushuucayeenoo waxa weeye kuwa khushuucaya oo ilahay u khushuucayo o isku dulaynay ahay haddaba aayaddan allah subxaana wa tacaala waxa uu ku tilmaamay dadkii mukhlisiinta ahaa oo wanaagsanaa inay ahaayeen kuwo iyagoo raqabo iyo rahbo iyo khushuuc saddexdaa kulmiyey inay ilaahay baryi jireen oo allah subxaana wa tacaala ay u khushuucayeen sidaa daraaddeed marka ayay u baahannahay inaynu inaguna ku dayanno oo dadaalno oo aynu kuwaa ku dayanno waxay yidhahdeen marka culummadu waxay halkan ka hadleen khawfka iyo rajaha ilay raqabadii iyo rahbadiina waa la mide kee la hormarina sheekh cuthaymiin wuxuu rajaxay inuu qofku markuu dhaacada samaynayo oo wanaagga uu samaynayo inuu rajaha badiyo oo uu ilaahay ka rajeeyo inuu wanaaggan uu sameeyey uu ka aqbalayo oo ajar ka siinayo si uu u badiyo daacadii markii uu macsi iyo waxa weeye wax qalada iyo wax uu ku dhacana inuu cabsida badiyo si uu uga joogsado waxaan xumaanta culammada qaar kale waxay yidhaahdeen oy rajaxeen xilliga uu caafimaadka qabo oo xoogga leeyahay oo durdurinayo ha badiyo khawfka marka uu geeridu timaado oo uu xanuunsado oo is yidhaahdo allayla xaalkaagu adag yahana rajaa ha badiyo si uu u dhinto isagoo ilaahay xusnu danni waxa weeye danno wanaagsan ilaahay ka qabo qaar kale culimmadu waxay dhahaan maya labaduba waa inay isku mid noqdaanoo kal janaaxayni lidaa'ir waa inay noqdaan oo midna yuunan badin labadoodiba ha simo leanna waxay yidhahdeen hadduu rajaha badiyo waxaa ku dhacaya makriga ilaahay inuu ka aamin noqdaa dhici karta oo is yidhaahdo adigu janna iska gelaysaa lagu cadaabin hadduu khawfka badiyana ya-si inuu ku dhaco oo quustaa dhici karta marka waxay labadaba hasimo marka labadaa qowloo hore oo qowlkiisa sheekh cuthaymiin raximah allahu tacaala uu rajaxay oo aad daacada markaa ku jirtid salaada markaa u istaagaysid soonkii waxa weye dalabulcilmi qur-aanka akhriyaysid rajaha badi oo ilaahay ka rajeeya wanaag inuu tawaabkaa siinayo markii aad waxa weeye dareensid xoogaa nusqaana iyo asbaabtii macsiyadana cabsida badi si aad uga joogsatid xaaladda xanuun markuu yimaadana labadaa waawaa iswaafaqayano xanuun markuu yimaadana waxa weye rajaha badi oo ilaahay inuu ku dembi dhaafayo gasho qalbiga waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam wiil yar buu u yimid oo sakaraatulmowdkii hayo maxaad dareemaysaa buu yidhi waxa uu yidhi ilaahayna rajo wanaagsan baan ka rajaynaya wa akhaafu dunuubi dunuubteydina ilahay waan ka cabsanaya ha dunuubteydina waan ka cabsanaya rajana waa qaba markaasuu nebigu wuxuu yidhi mawdican oo kale labadaas qof qalbi mu'min kuma kulmaan ilaa ilaahay wixii uu ka rajaynayana waa siiyaa wuxuu ka cabsanayana waa ka magangeliyaa oo waa ka nabadgeliyaa waa kaas waa taas weeye marka sida khawfka iyo rajaha iyo rahbada iyo raqbada iyo loo loo kulminaayo waa in taa lagu dadaalo wey qaala waxau yidhi wadaliilu lkhashya daliilka khashyada qowluhu tacaala falaa takshawhum wakshawni falaa takshawhum ha ka cabsanina wakshawni aniga iga cabsada khashyada marka waxaa la yidhahdaa waa alkhawfu almabniyi cala alcilmi baa la yidhahdaa khashyada waa khawfka cilmi ku binaysan leanna ilaahay waxa uu yidhi inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa ilaahay waxaa si dhaba uga cabsada min cibaadihi alculamaa marka khashyaduna waa sidii khawfkoo kale oo waxa weeye axkaamtii uu khawfku lahaa oo kaleba iyadana la marinaya oo waxa weeye sidii khawfkaa loo qaybinay khawfkii bay la midtay marka waa khawf cilmi la socdo oo waxaan allah subxaana wa tacaala baad garanaysa cadamadiisa iyo awooddiisa iyo ciqaabkiisa iyo waxa weeye inahu shadiid lciqaab baad garanaysaa markaasaad ka cabsanaysaa khashya la yidhahdaa marka tusaale waxa weeye maalan haddii hadda aad ka cabsanaysid qof aad og tahay inuu awoodo inuu dhibaato kugu sameeyo waad og tahay qofkii baad ka cabsanaysa cabsiga noocaasa maalan waa waa madaxweynihii oo kale waxaad og tahay maanta haddii uu ku qabto inuu ku xiri karo ku dhibaatayn karo awood u leeyahay ama se uuba waxa weeye hadduu raba ku toogan karo cabsidaa marka cilmigu la socdo waad og tahay qofkaan awoodda uu leeyahay khashyaa la yidhahda laakiin haddii aad ka cabsanaysid qof mujarad qof baa maqashay mujarad waad ka cabsatay ma garanaysid awooddiisa iyo wuxuu haysto khawf baa la yidhahda leannao cilmi kuma binaysna sidaa daraaddeed baa marka markaad ilaahay ka cabsanaysid adoo cilmi u leh oo ilaahay garanaya inamaa yaksha allah min cibaadihi alculamaa waxa weeye waa khawf cilmi ku binaysan waa kaa taana waxaa la yidhaha marka khashya wadaliilu alinaaba alinaaba waa soo noqosho waa alrujuuc والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وأنيبوا أصوا النقطة إلى ربكم ربك أصوا النقطة وأسلموا له أنه كان سبب الإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى إلهي بالله صلى الله عليه وسلم حل وصل نقنيا بالقيام بطاعته طاعتي سبلو استاغيا واجتناب معصية معصية سنة ولا ديرانيا والتوبة إلى الله التوبة إلى الله وي وكا إلى لما نقول إلى لو صل نقل تاسا ليرادا الإنابة وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له توبة ودوكتين شروط أي ليدهاي shuruud bay leedahay aliqlaacu can dembi dembigii in gacmaha lagala baxo ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah annadam in laga qoomamoodo waxaa ka horeeya alcazmu anlaa yacuud inuuna dib ugu noqon wanadam in laga qoomamoodo marka xumaantii aad samaysay baad ka soo noqonaysaa gacmahaad kala baxaysa horta waad joojinaysaa markaasaad toobad keenaysaa waxaad go-aansanaysaa inaadan dib ugu noqon taasaad ku dadaalaysa hadhowna waad ka qoomamoonaysaa markaad xusuusatidba ilahay baad dembi dhaaf weydiisanaysaa haddaba waaniibuu ilaa rabbikum waaslimuu lah aayado badan baana ku soo arooray qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnaduu min raxmat illah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun lacallakum tuflixuun watuubuu ila allahi towbatan nasuuxan adilo badan baa ku soo aroortay waana min alcibaada ilaahay baa loogu soo noqonay amaa qowluhu waaslimuu lahu istislaam weeye waa hogaansamid wey labuu noqdaa buu yidhi sheekh cuthaymiin raximah allahu tacaala alislaam asharciy wa huwa alistislaamu liaxkaami illahi subxaana wa tacala axkaamta ilahay inaad u hogaansantid ayaa la yidhahdaa islaam iyo alistislaamu alkowniy inaad u hogaansantid awoodda ilaahay kowniga ah waayo allah subxaanahu wa tacaala waxa weeye koomkan oo dhan isagaa maamula isagaana iska leh oo waxa uu yidhi walahu aslama man fi samaawaati waalardi dawcan wa karhan wa ilayhi yurjacuun alle waxaa u hoggaansamay waxa dhulalka iyo samaawaadka iyo dhulkaba jooga dawcan wa karhan marka dawcu waa dadka mu'miniinta ahoo kownigiina u hoggaansamay shareecadana u hoggaansamay wa karhanna waa gaaladoo waxay u hoggaansameen kownigii amarkii kowniga ahaayo waxay diideen kii sharciga ahaa ay diideen haddaba alislaamu sharciy waxa weeye inaad u hoggaansantid xukumka ilaahay diinta ilaahay axkaamta ilaahay uu soo dejiyey inaad u hoggaansantid ayaa waxaa la yidhaahdaa alislaam marka waaslimuu lahu ay astaslimuu lilahi wey ilaahay u hoggaansama oo ha ka hor imaanina axkaamtiisa iyo shareecadiisa iyo diintiisa iyo awaamirtiisa waana ictimaaru awaamir illaah waijtinaabu nawaahiih in lala yimaado ayaa la yidhaahdaa wadaliilu sticaada isticaana wadaliilu listicaana waa kaalmaysi wey waa dalab licaana kaalmaysi wey qowluhu tacaala iyaaka nacbudu waiyaaka nastaciin iyaaka adigaan nacbudu ku caabudayna waiyaaka adigaan nastaciinu ku kaalmo weydiisanayna ay macnaha waa taqdiim iyoiyo ta'khiir baa ku jire asalku wuxuu ahaa in la yidhaahdo laa nacbudu ilaa iyaak ma caabudayno ilaa adiga mooye ilaahayo walaa nastaciinu ilaa iyaak saasay ahayd laakiin waxaa la soo hormariyey macmuulkiio si ay xasri u tusto ayaa la soo hormariyey oo laga dhigay iyaaka nacbudu waiyaaka nastaciin wa fi lxadiid xadiid waxaa ku sugnaa xadiidkii cabdullahi bni cabaas ida stacanta fastacin billah xadiidka imaamu axmed iyo imaamu tirmidi iyo wariyeen oo saxiixa alisticaanatu buu yihi sheekh cutaymeyn waa dalab lcawn isticaanadu waa dalab lcawn waa in lagu gargaaro inaad dalbatid lagu caawiyo wahiy anwaac alwal alisticaanau billah ilahay baa la kaalmaysanaya wahiya alisticaanatu almutadaminatu likamaali dulli ilahay in la isku duleeyo oo loo khushuuco oo addoon loo noqdo ayay keensanaysaa sidaa daraaddeed ba allah waxa uu yidhi iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ha marka waa allah baa la kaalmaysanaya marka qowluhu iyaaka nacbudu waxa uu yidhi taqdiim baa ku jira qaacidana waxay odhanaysaa qaacido luqawiya ayaa waxay ayaa waxay tiraahdaa oo luuqadda qur-aanka kusuda luuqadda carabiga ayaa waxay tiraahdaa waa qaacida ay culummadu isticmaalaan taqdiimu taqdiimu maa xaqahu takhiir yufiidu alxasr wixii alxasra walikhtisaas buu kutusaa wixii asalkeeda ahayd in la dib dhigo haddii lasoo hormariyo asalkeeda ficilka iyo faacilka faacilkaa la hormariyo waxa weeye macmuul waxaa leeyahay faacilka iyo mafcuulka faacilkaa horeeya marka inagu hadda waxay nahay kuwii wax caabudayey ilaahayna waa la caabudayay iyaaka marka waxa ahayd in dib loo dhigo oo gadaal la geeyo oo macmuul uu noqdo waa la soo hormariyey marka la soo hormariyey waxay kutusaysaa xasri ay laa nacbudu ila iyaak weye macnuhu adiga mooye cid kale oo aanu caabudayno ma jiro taasi waa cibaada marka isticaanada noocaasa ilaahay la kaalmaysanayo waa cibaado sheekh cuthaymiin wuxuu yidhi fasarfuha ligayr illahi shirkun mukhrij can ilmilla qofkii marka cid kale u leexiya oo cid kale kaalmaysta oo sidaa ilaahay uu u caabudayo cid kale u caabuda hee kaasi gaal buu noqonaya ka baxaya diin athani midda labaad waxa weeye isticaanada alisticaanatu bilmakhluuq wax uu awoodo qofku oo uu awoodi karo oo samayn karo inaad qofkii uu kaa caawiyo waa jaa-is taasi waa bannaanta iyo caawi baa tiri hawshaan maanta ila qabo wuu kula qabtay wax dhibaataa male watacaawanuu cala albiri waltaqwa wey waxa weye walaa tacaawanu cala ismi walcudwaan marka hadday tahay waxaasi wax mubaaxa wanaagsan oo qofkii aad kaalmaysatid laa xaraj laakiin hadday tahay wax xaaraana ma banaana midda saddexaad waxa weeye alisticaanatu in la kaalmaysto waxa weeye bishaksin daciif aan waxba awoodi karin ilmo yaroo faqiiraa tiri caawiyo alaabtaan qaad culus oona qaadi karin taasoo kale laqwi iyo istizaa baa la yidhahdaa wax qiimaa ma leh midda afraad weeye midda shirkigaa waa alisticaanatu bilamwaat waxa weeye qofkii inuu dad dhintay ama dad ka maqan weli fulaanow sheekh cabdiqaadir jaylaaniow noo gargaar in la yidhaahdo taas ayaa waxay tahay shirki lamana ogola waana baadi midda afraad midda shanaad waxa weeye oo wanaagsan waa alisticaanatu bilacmaal alsaalixa acmaasha saalixa inaad kaalmaysatid istaciinuu bisabri wasalaa buu yidhi allah subxaana watacaala wa ka wuxuuna marka shiiku u deliishaday iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin iyo xadiidkaas ayuuna u deliishaday shantaa nooc bayna u qaybsantaa qofka muslimkaa inuu ku dadaalo oo ilaahay keliya kaalmaysto una qof dhintay waxba ka baryin waxna ka doonan ayaa waxa weye loo baahan yahay wa daliilu listicaada waa magangalwa isticaada caada waa yacuudu waa magangalay wey acuudu billahi waanagan qawluhu tacaala qul acuudu birabbi lfalaq qul waxaa dhahdaa acuudu waxaan magan galay birabbi lfalaq qul acuudu birabbi innaas waxaan magan galay rabbigii dadka marka tanina waa magangal wey ilaahay baa la magangelaya alisticaadatu dalabu licaada in la magangeliyo qofkii dalbanaayo acuudu billahi min ashayaan rajiim markaan leenahay shaydaan baa ilaahay ka magangelayna tanna marka dhowr nooc bay uqaybsantaa midda koowaad waxa weeye waa inaad allah subxaana wa tacaala magangeshay iyada oo kutusaysa waxayna taasi keensanaysaa inaad u baahan tahay addoon miskiina tahay ilahay baad magangelaysaa marka wax walba sharkooda aad ka magangelaysaa ha wax walba sharkood aad ka magangelaysa qul acuudu birabbi lfalaq min shari maa khalaq wax walba sharkooda ayaad ka magangelaysaa alfalaq waa waaga dhambalkiisa wey waaga kii kala dhambalay waxa min shari maa khalaq wax walba uu abuuray ayaan sharkooda ka magangelaya qul acuudu birabbi innaas ilaahay baan magangelaya allihii dadkao dhan la abuuray maliki innaas ilaahi innaas min shari lwaswaasi alkhannaas sharka shaydaankaan ka magangelaya waa kaa taasi marka waa cibaado cid kale in loo leexiyana ma banaana oo ma ogan kadhid hadda shaydaan waxaan ka magangelayaa weli fulax baan shaydaanka ka magangalay inuu iga qabto oo iga celiyo oo waxa weeye shaydaanka iga gargaaro ma oran kartid haddii kale waxaad ku dhacaysaa shirki walciyaadu billah athani waxa weeye alisticaadatu bisifaat illahi subxaanahu watacala sifati min sifaat illah sifaatka ilahay in la magan galo sida kalaamkiisa waxa weeye cadamadiisa cizigiisa sharaftiisa jaahiisa wejigiisa kulli in la magan galo nabiga calayhi salaatu wasalaam adciyadiisa ayay ku sugnaatay waxa uu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam acuudu bikalimaati allahi taamaati min shari ma khalaq qofkii meel dega manzil dega oo yidhaahda markaa acuudu bikalimaati illahi taamaati min shari ma khalaq lam yadurhu shay wax dhibaaya male inta uu meeshaa degan yahay imaamu muslim iyo keyrkii ayaa werinay waa xadiidkaas saxiixa marka acuudu bikalimaati illahi kalimaadka ilaahayna waa qur-aankiisa iyo waxyigiisa ayaan magan galay weeye xadiid kale nebigu waxau yidhi acuudu bicadamatika waxaan kaa magan cadamadaada ayaan magan gelayaa weynankaada waxaan ka magan gelayaa an iktaala min taxti in waxa weeye dhulka hoostiisa lala gooyo oo waxa weeye halkaa dhibaata iga timaado xadiidkaana waa xadiid saxiix oo imaamu axmed iyo may waxaa warinaya ha imaamu axmed ayaa warinaya oo waa xadiid saxiixa oo waxa weeye iyo imaamu nasaa-i ayaa warinaya marka cadamadii ilaahay buu magan galay nabiga calayhi salaatu wasalaam waa sifa min sifaat illah sifaatka ilaahay weeye xadiidkana waxa uu nebigu yidhi acuudu biridaaka waxaan magan gelayaa ridahaada min sakhatika caradaadaan ka magan gelaya waa sifada ilaahay imaamu axmed ayaa warinaya sifada ilaahay buu magan galay oo ridaha iyo iyo waxa weeye raalli ahashahay wuuna ka magan galay tii inuu ilaahay u caroodo buu ka magan galay sidoo kale markii ay soo degtay qowluhu tacaala qul huwa alqaadiru calى an yabcata calaykum min fawqikum aw min taxti arjulikum aw yalbisukum shiican nebigu wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam acuudu biwajhika ilaahay waxaan magan gelayaa wejigaaga ayaan magan gelayaa in macnaha dhibaatadaasi nagu dhacdo wejigaagaan ka magan gelaya marka arrimahaasoo dhan imaamu muslim baa kaana warinaya way bannaan tahay in sifaadka ilaahay marka shan waxaa warinaya imaamu lbukhaari ayaa warinaya waxa way xadiidka shanaad marka in la magan gala allah subxaana wa tacaala waa arrin bannaan weeye ridihiisa iyo sifaadkiisa kulli in la magan galo cid kale marka sidaasoo kale looma magangeli karo qofna sifaadkiisa lama magangeli karo oo waxa weeye qof kale lagama magangeli karo noocuu doona ha noqde athaalit midda saddexaad waxa weeye oo shirkiga ah alisticaadatu bilamwaal awliye allaan magan gallay awliye allahi adeeg waxa weeye weli fulaano noo gurmo in la yidhaahdo ma banaana waayo sababta maxay tahay jaahiligiiba waxay samayn jireen sida fii suurati aljinni ilaah inooga sheekeeyey oy samayn jireen wa annahu kana rijaalu min alinsi yacuuduuna birijaali min aljinni fazaaduuhum rahaqa maaragtay jinni aynan ujeedin bay magangeli jireen marka wax dhintay iyo wax noolo aadan ujeedin midna ma magangeli kadhib midda afraad waxa weeye isticaanada isticaadada bannaan oo waxa weeye makhluuqa aada magan gelaysid laakiin waa qof awooda inuu ku magan geliyo maanta nin madaxaad u timid waxa weeye ciidan iyo askar iyo wax ku dili lahabaad isagay ka magan gasho war nimankaanaan kaa magan galay maanta magantaadaan ahay adiga ayaan kuma ku magan galay wax dhibaataa male taasna waa la samayn karaa haddaba isticaadadii marka nebiga calayhi salaatu wasalaam wuu caddeeyey haddii qof la magan gelayo oo qofkaas ku magan gelin karana waa la magan gelin haddaad xataa fitanka markuu nebigu sheegay wuxuu sheegay fitan baa dhici doona war qofkii meeluu kaga baxsado oo ka magan galo helow ka magan gal oo waxa weeye ka cara waa ka way bannaantahay marka amaa midda la diidan yahay oo shirkigaa oo aan bannaanayn aslanba waa inaad qof dhintay aad tiraahid ayaan magan gelaya oo sheikh fulaan baa maanta i badbaadinay xaas lama ogola wa daliilu listigaatha tanna waxa weeye waa gargaar dalab dhibaataa ku haysa cadow baa ku hareerayey waxaad dalbanaysa wax kaaga hiiliya allah waxa uu yidhi yowma beder markii laga hadlayey id tastakiisuuna rabbakum faاstajaaba lakum annii mumidkum bialfin min almalaa'ikati murdifiin arrintaana waxay ahayd allah wuxuu yidhi id waktigii xus tastakiisuuna aada gargaar dalbayseen rabbakum rabbigiin ka dalbayseen faاstajaaba lakum uu rabbigiinida ajiibay annii mumidkum waxaan idiin fidinayaa bialfin min almalaa'ikati kun malaa'iga oo waxa weye murdafiina waxa weeye kun kalana ay murdafka waxa weeye markuu radiifka fan gashan yihin fardaha ay saaran yihiin ay laba laba u saaran yihiin laba kun oo malaa'iga markaa noqone haddaba istikaasadu waa dalabulqaws waa gargaar dara in mashaakil ku haysta cadow ku haya lagaaga hiiliyo ayaa la yidhaahdaa istikaasadan marka markaad ilaahay ka dalbanaysa oo ilaahay la baryaayo oo waxa weye nebiga calayhi salaatu wasalaam baa fasiray maalintii beder markuu eegay mushrikiintii oo ku nin ah uu eegay saxaabadii oo waxa weeye saddex boqol iyo dhowr iyo tobanah ayuu ilaahay baryay intuu cariishkii galay qolkii yarka ah markaasuu ducada badiyey allaahumma intulik allahayow haddaad cadaab halaagtid maanta haadihi alcisaaba kooxdan yarta oo mu'miniinta oo oo muslimiinta haddee dhulka cid kugu caabudaysa ma jirto gaara isugu hartay ilaahayow maanta noo gargaar ilaahu maanta gargaarkaaga isii ilaa uu waxa weeye go-ii saaraa suu nabiga calayhi salaatu wasalaam kor ugu taagayay gacmaha oo ilaahay u baryayey ayaa go-u ka soo dhacayay abubakar baa markaa dhinac taagnaa oo hadba u celinayey oo lahaa rasuulku ilaahay waa kugu filanta ilaahay waa kuu gargaaraya ilaahay waa ku ajiibaya iska sad oo waxa weeye waa kugu filanta taasoo kale marka waa cibaado cid kalena looma leexin karo haddii qof kale loo leexiyo oo la yidhaahdo awliya allahi adeeg madad yaa jilaani akifnaa yaa kawtu maanta waxa weeye noo gargaa oo waxa weeye isticaano laga dalbado inuu wax kuu qabto istikaaso laga dalbado waxa weeye taasi waa shirkiga lamana ogola waana arrin xaaraama way banaanka laga maro taas marka cibaadada ilahi baa la siina waxa uu yidhi sheekh cuseymiin midda labaad waxa weye alistiqaatatu bilamwaat dad dhintay in la istiqaata la weydiisto ow alaxyaa hayr alxaadiriin ama waaba nool yihiin kulama joogaan ama waxa ma awoodaanba weli fulaanoo kaa maqan oo aan kula joogin ayaa dalbanaysa ii gargaar ii gargaar baa leeda allah subxaana wa tacala waxau yidhi aman yujiibu almudara ida dacaahu wayakshifu su yaa ilaahay yaa ajiiba qofka dhibaatadu u timid markay dhibaatada ku dhacdoo ka fayda ilahay idaan hayn miyaa ka fayda waa maya wey haddaba haddaan cid kale ka faydin ilaahay bari oo ilaahay kaalmo weydiiso oo ilaahay u dhawaaqo oo cid kale ha u dhawaaqanin midda saddexaad waxa weeye alistiqa midda saddexaad alistiqaatatu bialaxyaa alqaadiriin alcaamiliin inaad maanta cadow iyo dhibaata kugu timid dad baa tiri ii hiliya oo waxayla qabta oo cadowgaana iga hiliya dad muslimiin oo gaala kusoo duushay waa loo hiilinaya gurmad baa la siinaya waa loo hiilinaya allah subxaana wa tacaala qisadii nabiyullaahi muusa markuu inooga sheekeynayey ninkii qibdiga ahaa oo dulaysanaya ninka reer bani israa'iil ilahi wuxuu yidhi faistiqaatahu aladii min shiicatih istiqaatahu fidi ii gargaar buy dalab buu ka dalbaday ii hiili hiilla wa warka marka taasna way bannaan tahay oo wax dhibaato ah ma leh waxaa iyaduna marka khalada oo laqwiya midda afraad inaad gargaar weydiisatid qof xayi ah laakiin aan waxba awoodi karin qof hadda shalal qaba oo isagiiba curyaana oo halkaa jiifa oo aan kuu hiilin karin oo cadow kaa celin karin hadehe war ii hiiliyo cadowga iga celi xaasoo kale ma banaana waa laqwi weeye laakiin mar baa waxaa dhacda inayba shirki noqoto hadduu qofkii aaminsan yahay qofkaani inuu awood qarsoon leeyahayo oo waxa weeye wax qaban karo curyaan ba ha ahaadee taasi waa shirki haddii kalena waa laqwi iyo waxaan qiimo lahayn wa daliilu dabxi daliilu dabxi gawricii wey qowluhu tacaala baa u daliila qul ina salaati salaadayda qul waxaa ku dhahdaa nebi maxamedow ina salaatii salaadayda wa nusuki waxa weeye gowracayga wa maxyaaya noloshayda wa mamaatii geeridayda lilahi rabbi alcaalamiin ilahay baa iska leh laa shariika lah cid la wadaagtana ma jirto oo waxa weeye cid alle la wadaagto ma jirto haddaba aayaddaana ilaahay wuxuu inoogu caddeeyey in ilaahay maahee cid kaloo wax loo gowracaya aynu jirin wa min asunati sunnada waxaa ka mid a nebigu inuu yihi lacana allahu man dabaxa ligayr illah lacana allahu alle ha nacradoo naxariistiisa ha ka dheereeyo man dabaxa qofkii gowracaa ligayr illahi ilaahay waxaan ahayn qofkii waxu gowracaa nacradiis nacradda ilahay ha ku dhacdo haddaba addabx maxaa la yidhahda addabxu waa izhaaqu ruuxi waa in shayga la gowraco oo waxa weeye dhiigga laga keeno neefka la gowraco dhowr nooc buu marka uqaybsamaa gowraca loo gowracay sabab asbaab baa keenta neefka in la gowraco asbaab buu leeyay kow midda ugu horreysa waa in cibaado loola jeedo taqarub ila allah waxa weeye hadyigii udxiyadii caqiiqadii alabari la samaysanaayo ilaahay daraaddii baa loo samaynaya taqarub ila allahi wey taas waxa weeye aayaddaana caddaysayo qul ina salaatii wa nusuki nusuki waa gowraca wey wa maxyaaya waa noloshii o dhan wa mamaatii waa geeridii o dhan waka wixii ka dambeeyey lilahi rabi alcaalamiin laa shariika lahu ilaahay baa iska leh cid la wadaagtana ma jirto taasi waa cibaada marka cid kale looma leexin karo midda labaad oo iyaduna bannaan cibaadana noqota mubaaxna noqota waxa weeye in loo gowraco ikraaman lidayfin martibaa kugu soo hoyatay waxaad u gowracday neef u qashay adoo ku karaamaynayo ku wanaajinaya ku sooriyeynaya taasi nebigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam man kaana yu'minu billahi walyawmi alaakhir falyukrim dayfahu waa arrin wanaagsan oo wax dhibaataa male waana cibaadana waa noqotaayo haddii awlim walow bishaam neef gowrac baa la yidhi welima samee caqiiqadii sidoo kale arrimaha noocaas oo kale iyaduna waa ikraam iyo waxa weye cibaadana waa noqotaa wanaajinna waa noqotaa oo mubaaxa midda saddexaad waxa weeye in loo gowraco calaa weji tamato inaad maanta reerkaaga neef iska qarato aada iska qarataan neef xoolaah oo wax dhibaato a lahayn taasna waa mubaax oo way bannaanta maxaa shirkiya marka in la yidhaahdo weli fulaan ama jinni fulaan ama boorane fulaan booranihii iyo jinniga iyo shayaadiinta iyo waxa loo qalayo iyo qubuuraha waxa lagu dulqalayo waxaasoo dhan baa shirkiya waana taasay soo gudagelaysaa lacana allahu man dabaxa ligayri illaah qofkii ilaahay waxaana wax u gowraca oo waxa weeye ku caabuda cibaado ka dhigta kaas ilahay ha naclado wa daliilu nadar daliilka nadarkana waxa weeye qowluhu tacaala yuufuuna binnadri wayakaafuuna yowman kana sharuhu mustatira annadru huwa min anwaaci alcibaada marka kownu nadar inuu min anwaaci alcibaada yahay nadarku waa ballan wey ballan baad gelaysa ilaahayow ballan waxa ah inaan waxaayo waxaa sameeyo baad isku waajibinaysa marka waa ilzaam adigu aad isku laasiminaysid waxaan ilaahay kugu waajibin inaad adigu isku waajibisid ayaa nadar la yidhaahdaa waa qaybsamaa isagana waynu arki doonaa waa qaybinaynaa anwaac buu qaybsamaa marka maxaa u daliila ilaahay waxa uu ku ammaanay dadkii wanaagsanaa yuufuuna binnadri wayakaafuuna yowman kana sharuhu mustadiira sheekh cuthaymeyn waxa uu yidhi horta aayadda macnaheed waxa wey yuufuuna way oofinayaan binadri nadarkii wayakaafuuna waxay ka cabsanayaan yowman maalin kaana uu ahaaday sharuhu sharkiisa maalintaas mustadiiran mid faafaya oo fidaya oo cid walba gaaray ciddii ilaahay ka magangelisa mooye wajhu dilaala marka aayadda loo deliishanayo waxay tahay ana allaha subxaana watacaala asnaa calayhim ilaahay waa ammaanay wuxuu ku ammaanay oofinta ay oofinayaan nadarka ayaa ilaahay ku ammaanay wuxuu kutusaysaa marka haddii ilaahay ammaanay ilaahay inuu jecel yaho ka raalli yahay mar haddii ilaahay jecel yaho ka raalli yahayna waa cibaado wey taana waxaa kuusii ta'kiidinaya wayakaafuuna yowman kaana sharuhu mustadiiran maadaama waxay u samaynayaan waxaan inay aakhiro ku badbaadaan haddaba waxaad ogaataa akhi lmuslim ukhta almuslima nadarku waxa weeye oo la ammaanay ilaahay uu ammaanay waxa weeye waa cibaadada oo dhan weeye nadarkaa laba loo qaybiyaa marka hore waxa weeye ilzaamu lcibaada cibaadadii waajibka ahayd oo ilaahay ku saaray ama soon ha noqoto ama xaj ha noqoto ama salaad ha noqoto ama noocay doonto ha noqotee baa waxaad u oofinaysaa ilaahay daraaddi aduu alla ka cabsanaya oo u samaynaya in allah subxaana wa tacaala wanaag kugu siiyo taas nadar baa la yidhahdaayo waxa weeye waa waa nadarka caamka ah wey oo waxa weeye cibaadaadkao dhan uma liyaqduu tafatahum waliyuufuu nuduurahum bal waxa weeye xajka waxa lagu samaynayo oo dhan ayaa loo jeedaa waa waa cibaado la oofinayo la gudanayo amaa nadarka khaaska ah waxa weeye inuu qofku naftiisa ku ilzaamiyo wax ku ilzaamiyo oo ballan uu isagu qaado kaasi marka waa makruuh asalkiisa oo ma fiicna leanno nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam intuu nahiyey ayuu wuxuu yidhi inahu laa ya'ti bikhayr waxba ma keeno inamaa yustakriju bihi min albakiil qofka bakiilkaan waxba bixinaynin ayaa xoolaha lagaga soo saara marka nadarku wax ma keene e waxba ha nadrinin laakiin haddii la nadro oo nadarkii lagu dhaco ayaa waxaa ka dhalanaya hadhow maxaa la samaynaya labu u kala baxaya nadaru daaca wa nadaru macsiya haddii nadarkii uu daaco yahay waxaad ku nadartay ilaahayow waxaad haddaan wanaaggaa helo haddaad maanta i caafimaado ama aada waxa weye qofkii ii caafisid ilaahayow waxaan soomayaa saddex beri waxaan sadaqaysanaya lacag saasaan samaynaya waan soo xajiyaya hay waa daaca waxaan aada nadartay marka yajib inaad fulisid daacada haddii ilahay wanaagii aada heshid waa inaad fulistaa leanno nabigaa wuxuu yidhi man nadara an yutiica allaha qofkii nadara inuu ilaahay ateeco falyuطichu ha ateeco waman nadara qofkii ilaahay caasiy waman nadara qofkii nadra an yacsiihi inuu caasiyana falaa yacsihi yuuna caasiyin maxay tahay marka jumlada hore waxay daliil u tahay qofkii nadra wax daaco ah inuu nadarkii fulinayo jumlada dambe oo ah waman nadara an yacsihi falaa yacsina waxay daliil u tahay haddii aada macsi nadartid inaadan fulinaynin ee waa laga kafaara gudanaya matalan waxaad ku nadartay oon ballan ku qaaday oon ku nadray baa tiri maanta hebel inaan dilo he waa macsi inaad dishay qof muslim waa dembi ma samaynaysa oo waa ka joogsanaysaayo amarkaanaad qaadanaysaa qofkii nadra inuu macsi la yimaado falaa yacsiyuuna ilaahay caasiyin oo ha ka joogsado marka taasna taas ayaa kugu filanoo waad ka joogsanaysa nadarka labadaa nooc ayuu hadduu marka kan dambe yahayoo macsida aada ku nadartay dhaar baa lagu xambaarayaayo waa laga kafaara gudanayaayo kafaara gud baad la imaanaysaa oo qofkii dhaartay kafaaradiisiioo kale toban miskiin inuu quudiyo ama saddex beri markaa soomo ayuu markaa noqonaysa ama addoon horeed heli karo taasuu markaa uu kafaara gudanaya haddaba khulaasadu waxa weeye marka halkaas saddex iyo toban arrimood masalo oo cibaado ah ayuu sheikhu inoo sharaxay saddex iyo tobankaasba waa min anwaaci alcibaada buu yiri iyo wakayruha iyo wixii kalaba oo anwaacu alcibaada allatii amara allahu biha saddex iyo tobankaasba ilaahay baa iska leh cid kalena looma leexiyo allah baa loo daayaa qofkii marka cid kale la aada oo waxa weeye meel kale la aada ilaa wixii mubaaxa oo aynu sheegnay oo bannaan mooye qofkii meel kale la aada caasinimuu ku dhacayaa dembi buuna ku dhacayaa waana khatar imaa inuu shirki weyn ku dhaco oo ay noqoto shirki inuu ku dhacayo diinta kaga baxo imaa inuuna shirki weyn noqonoo askar noqoto intaba way dhici kartaa laakiin qof walba oo muslima oo ilaahay ka cabsanaya waxaa waajib ku ah inuu iska ilaaliyo oo marka horeba aad iyo aad uga dheeraado inuu masiibada noocaasa gacmihiisa ku doonto marka ilaahay keligii in la caabudo weeye waajibku allahna loo noqdo oo waxa weeye diinta ilaahay inta cilmi loo yeesho saa loogu dhaqmo halkaa waxaa ku dhammaaday marka asalkii koowaad waxaa inoo bilaaban doona markaa oo darsiga ku-xiga uu noqon doonaa alsl الثanي macrifaة diin اlislaami biاladila wallahu aclam bilahi towfiq